habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen talaadaha bisha oktoobar waa kow iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midrband iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daandahaynaya saale cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida waraysi aan la yeelannay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee jabuuti eliyaas muuse duwaale tareenku deetahay wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti annaka waxay nuqusaynayay holhol magaaladan la odhanayo iyagoo sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo galiile intaasna waxaa nooga sii xigtade xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaajabtu iyo saree u soo soco maaysu awaash waxaa kaloo aan idiin haynaa dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha
toddobada ilbidhiqsiba waxaa la guursadaa gabadh ka yar shan iyo toban sano waana wax weyn oo sal u noqonaya inay dib u dhigto gabdhaha waxaa ku dhaca marka gabdhaha lagu guursado da'yar waa inay iskuulka ka baxdo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barakac la sheegay inuu ka bilowday magaalada gaalkacyo al-shabaab oo la wareegtay deegaanka ceel cali kadib markii ay ka baxeen ciidamada etoobiya xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan dhammaantoodba barnaamijka caawa idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maleeshiyada al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan kadib markii ay ciidamada etoobiya ee amisom ay ka baxeen deegaankaasi warkan waxaa beledweyn nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane gudoomiyaha deegaanka ceel cali aadan cali fidow ayaa u sheegay idaacadda v o a in saraakiisha ciidanka ay xalay goor dambe ku wargeliyeen inay deegaanka isaga baxayaan kadib amar uga yimid dhinaca adis ababa annaga waxaan ku war helnay ayaga oo raran oo gaari gawaaridooda ay raran tahay iyo seeldhooyinkooda doobanaya u nimid waxay dhi annaga wadanka inaa nagala soo amrayo inaan dib usoo baxno kollay inaad isku talagashaan baa ladinka rabaa marka marka ciidankaana halka ciidadiisa oo sii nimaado saanadaana inoo timaadana say ugu dhaqsaa badan oo ku laabanayna hadduu ilaahi raa waana
ciidanka ethoobiya ayaa bishii hore ee sebtembar waxay ka baxeen deegaanka moqokori waxaana jirta warar sheegaya in sidoo kale askarta ethoobiya ay dhowaan ka baxayaan deegaanka halgan walow aanu jirin war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ka soo baxay musharaxiinta madaxweynenimo ee maraykanka hillary clinton iyo donald trump ayaa dib u bilaabay ololahoodii doorashada kadib maalmo xiise badnaa oo arrimo dhowra oo ay ka mid ahaayeen doodii labaad ee musharaxiinta hadaladii fadeexada ahaa ee trump uu haweenka ka sheegay qaybsankii xubnaha republicanka iyo fariin emailah oo muujinaysa kala duwanaanshaha hillary clinton ee marka ay dadka la hadlayso iyo marka ay shaqadeeda qabsanayso labadan musharaxba waxa ay la dadaaldhacayaan aamin la-aanta ay dadweynuhu ka qabaan xilli ay doorashadii ka dhiman tahay muddo bil un ka yar afhayeenka aqalka ee xisbiga republicanka paul ryan ayaa shaaciyey isniintii inuusan dib dambe uga ololoynaynin una difaaci doonin hadallada qalabsan ee dad badan ay ka caraysiiyeen ee donald trump ryan ayaa sheegay inuu awooddiisa isugu geynayo sidii uu si tiro badan oo republicana loogu soo dooran lahaa aqalka uu u suurtagelin lahaa codka aqalkana ay u haysan lahaayeen hase ahaatee qof ku sugnaa goobta uu ryan ku qabtay shirkiisi jaraa'id ayaa sheegay inuusan ryan taageerada oo dhan kala noqon donald trump balse uu joojiyey inuu la ololeynayo un
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa hakiyey socdaal uu ku tegi lahaa faransiiska kadib markii madaxweynaha faransiiska faransuwa oolaan uu ku adkaystay in kulankoodaasi uu ku saabsanaan doono oo keliya arrinta suuriya Putin ayaa la filayaa inuu u safro Baariis sagaal iyo tobanka bishan hase yeeshee socdaalkiisa hakad ayaa ku yimid sida la sheegay waxaana la sheegay inuu ka qaybgeli lahaa markaasi dhaarinta baadari madhabta orthodoxiska haysta kremlin afhayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta ah inay ahayd in putin uu la kulmo olan xilligiisa deganaanshiyaha faransiiska ee fasaxiisa iyadoo olan uu sheegay war uu jeediyey isla talaadada maanta inuu diyaar u yahay wadahadalka haddii ay ku salaysnaan doonaan arrinta nabadda ee suuriya oo keliya dowladda bakistan ayaa aada loogu dhaleeceeyey sharci ay ku soo rogtay mid ka mida wariyaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda ah wariye sayral almadi ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in loo sheegay islamarkaasna lagu wargeliyey inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka xanimaada lagu lagu daray dadka aan ka dhoofi karin dalka bakistan ayaa almadi waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalxiis ay isaga iyo reerkiisa qorsheynayeen mar hore oo ay maanta ugu ambabixi lahaayeen dubay ee dalkaasi imaaraadka carabta xayiraadan ayaa ka dambeysay maqaal uu sayral almadiya ku qoray wargeyskiisa dhawan ee afka ingiriiska ku baxo lixdii bishan warbixintan oo ku saabsanayd ismaandhaaf dhex yiilay wasiirka koowaad ee dalka nawaas shariif iyo madaxa sirdoonka riswaan khatar faahfaahin uu wargeysku qoray ayaa sheegaysa in madaxa sirdoonka ay madax aan ciidan ahayn ay u sheegeen uun tilaabo ka qaado xogaga ka soo horjeeda dalka indiya iyo afghanistan ee bakistan saldhigyada ku leh si uu dalku uga badbaado go'doomin caalami ah habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaa ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington haatana jabuuti dhowaan waxaa xariga laga jaray qatareen oo cusub oo isku xiraya dalalka etoobiya iyo jabuuti etoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa qadkan waxa uu ka caawinayaa isku xirka dekedaha jabuuti oo ay adeegsato iyo magaalada adisababa labada waddan ayaa sheegay in qadkan ay ka faa'iidayaan horumar dhaqaale iyo isdhexgalka bulshada labadaba wasiirka d jabuuti ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ilyas muuse duwaale oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington ayaa waryaheena v o eda falastiin axmed iimaan ee waraysi dheer la yeelatay waxaana qaybtan ugu horreysa uu kaga hadlayaa qadka tareenka iyo khilaafka shirkadda d b ee imaaraadka iyo jabuuti sidaad og tahayba waa mashruuca ugu ballaadhan ee maalinka maanta ah dal afrikaana laga maalgeliyo oo weliba khaasatan laba dal oo jaara ay wada maal gashadaan mashruucaasi horta fikraddeeda sidii aada u og tahayba deed waxaa iska lahaa madaxda labada dal oo deed madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo ninkii madaxa ahaa ee male zanawi ra-iisul wasaaraha ahaan jiray uu hayle maryam desalenna uu kala wareegay waxay haddaba garteen inay horumarka mandaqadda amba horumarka dal kasti oo afrikaana maanta isagoo isdhexgal iyo lase fikrad integration waxa la oranayo isdhexgala ma ogiye inuu nina keligii keli ujoog uunan ku bixi karin mashruucaas haddaba wuxuu yahay kii ugu muhiimsanaa ee adkeynayay isdhexgalka mandaqadan xilliga ay noqoto tani aan ku noolnahay ay deed xilligaasi ay hormood ay ka yihiin jabuuti iyo etoobiya mashruucuna waxaa nala garab galay dalkaasi shiinaha ee saaxiibka aan nahay iyo dowladdaasi shiinaha xisaab ahaan xilliga aan qiyaas kusoo qaato waa afar milyaar haddaan afkeegii faransiiska aan kugu sheego amba afar bilyan oo dollarka maraykanka ah xilligaas lacagtii jabuuti ahaan intaan ku sheegaya ma ogiyo way badan tahay saddex milyaar iyo badh qaybta etoobiya ayay xilligaasi ay gashay oo ay qusaysaa maadaama oo toddobadaa boqol iyo lase toddobaatanka amba siddeetanka kilomitr annaka boqol kilomitr baa naga qusaysa annaka intayadii jabuutina waxay galay shan boqol oo malyuun oo dollarka maraykanka shan boqol oo malyuun oo dollarka maraykanka lacag yar haddaba maahindeed marka mashruuc wuxuu ahaa for afar bilyan afar bilyan oo dollarka maraykanka ah xilligaasi waxaan rajaynaynaa inuu mashruucaasi uu midho dhaliyo uu bedilo in hab u socodkan amboolese horumarkani dhaqaalaha labada dal oon weliba isleenahay oon rajaynayna inuu etoobiya una ku joogin ها uu sii dhaafo oo xilligaasi dalalka kale ee afrikaanka ah و- ilaa badda atlantiga la odhanayo ee west africa uu isaguna u marka gaari karo xaguu maraa hadda tareenkan tareenku dee sidaad og tahay wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti oo dhinacii boorarkii jabuuti iyuu ka bilaaba boorkan imika dhismaya kii isagoo haamaha ah, sanska ها.
ee horizon la odhanayay kii kale isaguna kontenerada ee doorale containerka ayuu maraya ayuu kasoo wada bilaamayaan ilaa iyo los adis ayay imanayaan haddaba annaka waxay noqoseynayay hol hol magaaladan la odhanayo iyuu sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo galiile intaasna waxaa nooga sii xigta dee xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaajabtu iyo saree usoo soco maaysu awaash sidaa dad ilaa iyo hadis uu imanayo Een, waxaa jirtay in waxaa sheegtay dekada dooraale iyo horey een, shirkadda d p ayaa howl uga watay waa aad isku dhacdeen waa sidee hadda xiriirkeenu maxaa wada shaqeyn oo idinkala dhexe ee shirkadda d p hadda waan isku dhacnay eh, nimankaasi aan ololaha nahay eh, reer dubay annagoo tabanayna inay waxyaabo badan ay naga maqan yihiin oo deed khaladaad ay dhaceen oo deed ay loo baahnaa inaan la saxo aan isku dhacnay ee taasi waa tu aan isleenahay un aad xalishaan oo aad saxdaan khaladaadkii hore ee dhacay iminkii haddana iyaku ma maamulkii weli sidaad u og tahayba boorkii doora leh in haya laakiin wadahadal baa socda oon dhegeysi baa jiro oon isleenahay waxna arbitrationka afka qalaad lagu oranayo Ha, yaa dhexdhexaadin.
yaa dhexdhexaadin yaa noo socda dee wixii ka soo baxa oon isleenahay annagu waan ku joognaa inaan saxno annagu cidba dibadda nooga socoto oo aan naga tegaanayo lase ma lihin waa niman aan wax soo wada qabsanay oon wax midata soo wada ahayn inkastoo aan isleenahay in- waa la naga in- cadbadsaday annakiyo wixii dee in- tacabkii iyo lase culeyskii iyo lase dhibaatadii in- aan isleenahay ininkaa u badan dheeftiina aan isleenahay waa lanigu yareeyey kamana dhigna dee cidbaad erinaysaan ambolese maalgelinta iyo cidda wax maalgashanaysa dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan ognahay inaan u adkayno amniga iyo lese aaminadda ay noo keeneen laakiin marnaba dee nidaamka amba xisaabta amba dalihii dan dantii dalka iyo dadka reer jabuuti marnaba kama saxanayno dee taa wayanta keentay inaan weydiisano inaan dib aan ugu noqonno wixii aan wada saxiixanay ee khaldanaa aan isleenahay waxbaan niga badsaday ininkoo culayskii intii u badnaana ininkoo aad soo saarteen amba aad soo gasheen
kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ilyaas muuse dawaale oo nagu soo booqday stuudiyahanaga washington una warramayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeelanay wasiir ilyaas muuse dawaale oo uu kaga hadlayo xaaladda nololeed iyo horumar ee dadka reer jabuuti waxaad ka dhegaysan doontaan idaacaddeenna berri subax weli halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington Warbixis- warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda badbaadada carruurta ee safe the children ayaa lagu sheegay in sanad walba shan iyo toban milyuun oo gabdho ah lagu guursaday iyagoo aan gaarin da-da siddeed iyo toban sano jir warbixintan waxay sheegtay in qaarkood gabdhahan la guursado iyagoo toban sano jira islamarkaana ay ku qiyaaseen haween gaaraya toddobaatan milyuun oo qof oo dunida ku nool in lagu guursadayo carruurnimo warbixintan oo la sii daayey maanta ayaa lagu soo beegay maanta oo ku aadan maalinta caalamiga ah ee gabdhaha wariyaha v o eda joe the cam ayaa warbixintan soo diyaariyey waxaa wadajir u soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo saare ciilan nuur warbixinta safe the children ayaa waxaa ciwaan looga dhigay gabar kastoo waxa ay xaq u leedahay xorriyad ay ku noolaato xorriyadda waxbarashada iyo in ay xor ka ahaato in la waxyeeleeyo madaxa hay-adda corlin miles ayaa waxa ay sharaxaysaa in guurka gabdhaha yaryar uu yahay mushkilad baaxad weyn one girl under 15 is married every seven seconds. And it's a big piece of what's holding girls back.
toddobadii libidhiqsiba waxaa la guursadaa gabadh ka yar shan iyo toban sano waana wax weyn oo sal u noqonaya inay dib u dhigto gabdhaha waxaa ku dhaca marka gabdhaha lagu guursado da'yar waa inay iskuulka ka baxdo xaqiiqdii waxa ay dhalaysaa cunug markaas ay guursato saddex iyo toban jir ilaa afar iyo toban jir waana arrin khatar weyna in ay dhaqso hooyo u noqoto cunug yar sidoo kale dhimashada carruurta ayaa ah arrin aad u badan The child mortality rate for her child is going to be much higher.
warbixintan ayaa waxaa sidoo kale ay darajo kala siisay dalalka ku kala fiican iyo kuwa ku xun in gabdhaha ay ku noolaadaan dalalka ugu sarreeya ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa skandinavianka Sweden comes out on the top, followed by Finland, Norway.
sweden wuxuu noqonayaa mid ka mida dalalka ugu sarreeya ee soo raaca iyadoo fiinland norway netherland iyo belgium ay soo gelayaan kaalimaha xiga waxaa jira tiro aad u yar oo gabdhaha oo la guursado da' yaryar haweenka iyagoo yaryar uurka qaada dhimashada hooyooyinka oo aad u yar waxaana ku badan dhammaan gabdhaha dhammaysta dugsiyada sare iyo wixii ka dambeeya taasoo ah ahmiyadda ugu weyn ee ah in la dejiyo siyaasad lagu caawin karo haweenka is important in setting policies that are going to help women and girls.
dalka maraykanka ayaa waxa uu gelayaa mid ka mida kaalimahaasi waxa uuna galay kaalinta soddon iyo labaad ee waddamada ugu fiican meelaha gabdhaha dunidu ay ku noolaadaan Well, the worst place to be a girl is in Niger, and that's followed by Chad.
dalka ugu daran ee ay gabadhi ku noolaan karto ayaa ah naijer waxaa soo raaca waddamada jaad jamhuuriyadda afrikada dhexe maali iyo soomaaliya dhammaantoodna waa dalal ku yaala afrika dalalkaasi warbixinta lagu sheegay waxaana ka jira mushkilado gabdhaha ah amaba waxaa ay dhowaan ka soo kabteen dagaallo iyo mushkilado iyadoo ay jiraan mashaakilo si gaar ah gabdhaha u waxyeeleeya These are situations that are particularly dangerous for girls.
waddanka afrika ugu yar ee koonfurta suudan ayaa ku jira darajada boqol soddon iyo labaad ee waddamada soddon iyo sideedda ah ee ku jira liiska kuwa ugu hooseeya keliya saddex ka mid ah ayaanan ahayn kuwa saxaraha ka hooseeya waxaana ku jira dalalka afghanistan bangaladesh iyo yeman These are countries that, in addition to a lot of them waxaa being jira conflict dalal countries now, iyo waddamo badankooda ay ka jiraan xiisado amaba faqri aad u daran hay-adda safe the children ayaa waxa ay kala sheegtay in caruur badan lagu guursado iyaga oo ilmo ah ay ka dambeyso arrin caado dhaqana oo qoysasku badi ay soo lahaayeen one of the things that makes it so hard is you're really trying to change behavior. And mid what ka you mida try- waxyaabaha ka dhigaya mid qallafsan arrinkan ayaa ah in la isku dayo in la beddelo caado hore u soo jirtay adiga oo isku dayaya inaad qanciso qoysas xaqiiqdii gabdhaha ayaa ah in ay ka qiimo badan yihiin ragga sida wiilasha sida ay u helaan waxbarasho iyo nolol waxtar leh being able to have a productive life.
waxa ay sheegtay hay-addu in ururada ay ula shaqeeyaan si dhow dadka deegaanada iyagoo ku dhiirigeliya in la beddelo caadadaasi lana abuuro jawi lagu diidi karo guurka carruurnimo One of the things that we have found is really successful is that ka you mida have waxyaabahaanu ogaanay ayaa ah mid guul ah on these oo ah inaannu helnay hoggaan muhiima oo arrintan ku salaysan waxaana aan idin siin tusaale fiican waa waddan ku dhow meesha ugu hoosaysa ee liiska dalalka waana dalka siraaliyoon waxaana halkaasi ka jirta marwada koowaad ee dalkaasi siya nayama koroma oo xaqiiqdii sheegtay oo tidhi ma doonayno inaan arko in carruurtayada ay arrinkan ku dhacdo waddanka siraaliyoon waxa ay hogaaminaysaa ololaha ka dhanka ah guurka iyo rabshadaha ka dhanka ah dumarka early marriage and against violence against girls.
in la dhammeeyo guurka sannadka labada kun iyo soddonka waa mid ka mid ah hannaanka horumarinta qaramada midoobay ee dadaalka fara badani ugu jirto If 50% of your population is not as productive as they could be, as healthy as they haddii boqolkiiba konton dadka shacabka ahi aanay sidii loo baahnaa sidii la rabay inuu ahaado caafimaadkooda sidii loo baahnaa in ay wax u wada haystaan markaasi dalkaasi ma kobcayo they could take up, then your country's not going to develop.
hay-adda safe the children ayaa waxa ay ka digtay haddii mushkiladahani ay sii socdaan tirada guud ahaan haweenka ku guursanaya carruurnimada waxa ay ka kordhaysaa halka haatan ay tahay ee toddobada boqol oo milyan ee dunida maanta iyadoo sii gaari doonta sagaal boqol iyo konton milyan sannadka labada kun iyo soddonka warbixintii wariyaha v o e da ee joe de capua ayaa waxaa inoo soo jeedinayay sahro cabdi axmed iyo sahra ciidle nuur
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington barakac xooggan ayaa laga soo sheegayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo maalmihii dhowaa ay dagaalo ka socdeen warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq inta badan xaafadaha magaalada gaalkacyo ayaa haawanaya kadib markii dadka reer gaalkacyo ay la soo daristay cabsi ku aadan in dagaallo dhex mara ciidamada galmudug iyo puntland ay saameyn ku yeelato maryan axmed oo ka mid a dadkii ka barakacay gaalkacyo ayaa v o eda uga waramaysa halka ay u barakacday iyo xaaladda deegaanka ay haatan ku sugan tahay gaalkacyo qax waa uga tagna qax waan ku noolaan weynay xabad wiisto rafaad ilmiheen waa nugu noolaan waayeen magaalada dadkii way qaadi la-dahay meel la seexdaa lala'yahay sidii qaxootigii camal baa meelo cidlaa iska dhoobannahay dayd dhexdiisaan iska dhoobannahay haa dagaalo labada dhinac ka socdaa jira nabad ma la rabo dadkaasi nabad dadka shicibka uma danaynayaan ciidan waxaa jooga oo difaac iskugu jira meel difaac iskugu jirana annaga kuma noolaan karna shicibkeena nolosha ka waran deegaanada waxaa laga sheegaya abaaro iyo kulayl badan baa laga sheegay ka waran dadka abaar baa ka jirta abaar xun baa ka jirta biyo lagama helaayo waxa la cuno dadkii ma haystaan meel ilaa ay dhooban yihiin qabow iyo kanaaca la dilay qabow iyo kanaaco waxaan rabnaa dadka haye dadka reekaalkacyeed waxaan ka codsanaynaa in nabad lagu dhawaaqo in dalkani aan kusoo noqono in hoygeeni aan imaano aan rabnaa noloshiina hadda waa sidee marka nolosheena hadgartaan wax nafaayo nama haysto laakiin qofaan hoygiisii joogin kolley waa garan kartaan idinkuba cabsida bulshada labada daan la soo daristay ayaa timid kadib markii gelinkii dambe ee shalay ee dagaal sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka uu ka dhacay galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo maymuun cali nuur geefane guddoomiyaha haweenka gobolka mudug ee galmudug ayaa sheegaysa in haweenka iyo caruurta ay aada ugu nugul yihiin dagaalada waa dareemi kartaa dib markuu dhaco nugulka dhibaatada uu u geysanayo waayo nugul markaa maqashid waa haweenka iyo caruurta dagaal hadduu dhacana markastaba wuxuu saameeyaa waa haweenka iyo caruurta runtii waxa weeyaan way cararayaan haweenku labada dhinacba dhinac keliya ma aha haweenku way cararayaan caruurta way dhumaysaa noolu geedaha hoostooda ayay maxay ahayto ay ku galeen oo umulo ku noqdeen marka waxaan leenahay haddii ay damiir damiir leeyihiin ragga reer gaalkacyood labada dhinacba in ay bulshadooda u daneeyaan inay u daneeyaan marasta iyo maatida in ay u daneeyaan nugulkooda inkastoo sagaalkii bishan culimada iyo odayaasha dhaqanka ee waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ay wada gaareen qodobo ay u soo jeediyeen maamulada gobolka ka arrimiya kuwaasi oo lagu xalinaya xiisada colaadeed ee gaalkacyo ka jirta haddana ma noqon kuwa shaqeeyey ha yeeshee weli waxaa is-hor fadhiya ciidamada labada maamul waxaana mararka qaar la maqlaya dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dadka gaalkacyo ka barakacay ayaa marti u noqday qabowga habeenkii iyo milicda kulul ee maalintii waxayna gabaad ka dhiganayaan geeda aan sidaa u waaweyneen ha yeeshee xiisada dagaal ee gaalkacyo ayaa gashay maalintii afaraad mana muuqato xal lagu dhammaynayo xurgufta labada dhinac ka aloosan oo salka ku haysa lahaanshaha dhul ku yaala galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington shacab iyo ciidan amison oo iskaashanaya ayaa jarlaqsi ka bilaabay dhismaha garoon diyaaradeed magaalada jarlaqsi ayaa in muddo ah waxay ahayd mid go-doonsan kadib markii ay dhaqdhaqaaqa ganacsi ka xanibeen maleeshiyaadka al-shabaab oo magaaladaasi ku hareereysnaa warbixintan waxaa arrintaas ku eegaya waryaheenna xuseen xasan dhaqane degmada jallaqsi oo ka mid ah deegaanada ay go-doomiyeen kooxda al-shabaab ayaa dhowaan waxaa laga bilaabay dhismaha garoon diyaaradeed si adeegyada daruuriga ah ay dadka ugala soo degaan jallaqsi oo ah degmada saddexaad ee ugu weyn gobolka hiiraan ayay dadkeedu yihiin kuwo ku tiirsan beeraha iyo xoolaha nool maamulka deegaanka oo kaashanaya ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxay bilaabeen dhismaha garoon cabirkiisu dhan yahay ilaa laba kun iyo laba boqoloo mitir guddoomiyaha degmada jallaqsi maxamed cabdulla fiidow ayaa ka waramay baahida keentay dhismaha garoonkan shaqada ad arkaysiin waa garoonkii degmada jallaqsi degmada jallaqsi kuma taal deked dekedeedii waa garoonkaas maantaan bilowna afartanaana cadowaa ka jiro marka labaadna biyaa gooyey oo biyibaxadiyaa ku baxday dadkii maanta waa dhibaataysiyiin meel ay ku baahibaxaan ma laha cid kasta oo gurmad noo gurman lahaedna meel nay soo marta ma laha sidaa darteed dadweynihii ciidan iyo maamul waxaan iska waraysanay inaan garoon aan samaysano garoonkii waxaa lagu sameeyaa qalab qalabku loogu talagalay dhismo garoon anigu ma hayno laakiin maskax iyo gaadiid iyo shacab iyo ciidan iyo maamul ma u kala herin waad arkaysaa gaadiidka meeshii ruunlada waxaan ka marinaynaa gaadiid oo baabuura maraya baabuur waaweyn ayaan ruunla uga dhigaynaa dan darteed gaadiidlaan darteed odayaasha deegaanka ayaa bogaadiyey dhismaha garoonka waxaana ay dalbadeen in lagu taageero reer jallaqsi dhammaystirka garoonka maanta baahida degmada jalalaqsi haysa ayayna ka mid tahay sababtoo ah waxaawa maadaama labada dhinacadu uu ka jira haddana tan biyo ay sii gooyeen oo biibaha ay ku baxday wax loo baahnaay waa taasoo ugu wacan maanta haddii irboorkan uu samaysan yahay wax walba oo baahay oo jirta waa la qaban karaa degmada waa laga qaban karaa marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno howlgalka eeraboorka ay maaragtay sidii sharafta leh iyo dadaalka dheer u gashay dowladda federaalka iyo ciidamada ceeltire waxaa aad isku howlay bulshada reer jaallaqsi xaqiiqadii waxaa arkaysiin dadka inay ku shaqaynayaan muruqooda iyo maskaxdooda sida oo maaragtay ay sheegaan saraakiilka iga horreeya iyo guddoomiyaha degmada ma haystaan gaadiid dheelitiran sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa cid allaale cid ii dalinaysa reer jaallaqsi gaaliyada leh aqoon-celinta leh mas-uuliyiinta reer jallaqsi dhammaan inay maaragtay kaalmo ka geystaan eeraboorkaas si u helaan dadkaana gargaar ugu helaan xaqiiqadii waxaa waaye waa hadda wuxuu marayaa boqolkiiba konton konton kale oo wuxuu u baahan yahay waa xaaladdii ugu adkeeday taliyaha ciidanka jabuuti maxamed cilmi habane ayaa waxa uu sheegay in dhismaha garoonkan uu wax weyn degmada ku kordhin doono gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo xilligan ciriiri ku ah magaalada
kolkaan aragnay magaaladayadii ama degmadayadani inay ka go'an tahay dalka intii kale oo dhibaato ay haysato xaggii ama cunto u timaada ama baaxi musharkii oo isku socda waxaan garanay inaan samaysanno gaga diyaaradeed oo diyaaraduhu noogu soo degi karaan macaawimo laga keeni karo dadkii reer jaladhaqsi ama dadka kale ee doonaya inay yimaadaan magaaladayada iyo degmadayadaasi ay ka soo dhaadhici karaan taana waan ku guulaysannay shaqada intii badnayd waan wadnaa waxna way noo hadheen dhibaatadana haysatay waxa weeyaan dhibaato qalab weeyaan dad iyo muruq iyo maskax waan haynaa laakiin qalab ahaan in caawimo waan iskaga baahannahay ama dowladda ha ahaato ama dadkii kale ee soomaaliyeed ama baaximushtar ha noqdaan ama maamulka hiiraan ha noqoto taa baan annagu u baahannahay mana joojinayno meelaan gaadhno itaalna gaadhsiiyaba ilaa aan gegadaasi gacanta ka qaadno annagoo isku duuban ciidan ha noqoto shicib ha noqoto baayic-mushar ha noqoto beeraley ha noqoto ciidanka jabuuti oo kaashanaya dadka shacabka ah ayaa garoon diyaaradeed oo macmal ah waxa ay ka hirgeliyeen degmada buula burte garoonkan jalalaqsi ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad oo ay ka dhisaan amisom intii ay joogtay gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan v o a washington qaybaha dambe idaacadda waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo markab mucaawino sida oo boosaaso ku soo xirtay ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino qaarkood maleeshiyada al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan kadib markii ay ciidamada etoobiya ee amisom ay ka baxeen deegaankaasi sida wararka deegaanka naga soo gaarayay qaar ka mida dadka halkaasi ku dhaqan ay ugu waramayaan v o eda musharaxa madaxweynenimada ee maraykanka hillary clinton iyo donald trump ayaa dib u bilaabay ololahoodii doorashada kadib maalmo xiise badnaa oo arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen doodii labada musharax hadaladii fadeexadda ahaa ee trump uu haweenka ka sheegay qaybsankii xubnaha republicanka iyo fariin email ah oo muujinaysa kala duwanaanshaha hillary clinton ee marka ay dadka la hadlayso iyo marka ay shaqadeeda qabsanayso labada musharaxba waxa ay la daalaadhacayaan aamin la-aan ay dadweynuhu ka qabaan xilli ay doorashadii ka dhiman tahay muddo bil ka yar
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa hakiyey socdaal uu ku tegi lahaa waddanka faransiiska kadib markii madaxweynaha faransiiska faransuwa oolaan uu ku adkaystay in kulankoodaasi uu ku saabsanaan doono oo keliya arrinta waddanka suuriya dowladda bakistan ayaa aada loogu dhalaaceeyey sharciga ay ku soo rogtay mid ka mida wariyaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda ah wariye sayral almadi ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in loo sheegay islamarkaasna lagu wargeliyey inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka xildhibaadan lagu rid- lagu daray dadka aan ka dhoofi karin dalka bakistan ayaa almaadi waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalxiis ay isaga iyo reerkiisuba qorsheynayeen mar hore oo ay maanta ugu ambabixi lahaayeen dalka dubay ee dalka imaaraadka carabta
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington weli dhowaan waxaa ku xirtay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland markab weyn oo sida deeq ay dowladda turkiga ugu talagashay dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ama tabaaleysan ee ku dhaqan puntland qaar ka mid ah dadka reer puntland ayaa iyagu maalmahani hadal hayay sida loo qaybinayo raashinkaasi deeqda ah mas-uuliyiinta puntlandna waxa ay sheegeen in raashinkan la gaarsiin doono afartan iyo saddex degmo waryaheenna magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay mucaawanadan oo cadadkeedu ahaa saddex kun iyo shan boqol oo tan oo isugu jira bur iyo sonkor ayaa toddobaadkan gudihiisa waxaa dekeda magaalada boosaaso keenay markab laga leeyahay dalka turkiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland axmed cilmi cismaan ayaa v o a u sheegay in deeqdan ay ka heleen dalka turkiga ay u qaybinayaan agoomaha barakacayaasha danyarta iyo dadka ay abaaruhu saameeyeen raashin fiican baa inoo yimi oo ka kooban sonkor iyo daqiiq ee waxaan noogu talagalnay in puntland la gaadhsiiyo raashin wanaagsan buu ahaa oo aan u malaynayo kolley intaan joogay tiradii inoo timi tii ugu badnayd weeye marka waxaanu qorshaanu samaynay degmooyinka iyo gobollada inaanu iyo qaxootiyaasha maxay ahaytay dadkan agoomaha kuwa hay-adda daryeelka in intii aynu maxay ahaytay aanu markaa xusuusan karno ama baahideedu jirto aanu gaadhsiino wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in afartan iyo saddex degmo oo ka mid ah puntland ay gaarsiin doonaan deeqdan raashinka ah isla markaasna ay xoogga saari doonaan meelaha ay abaartu sida gaarka ah u taabatay infact afartan iyo saddexda waxaanu ku talagalnay inaanu wada gaadhsiino afartan iyo saddexdaba iyadoo ay ka sarrayso gobolku uu ka sarreeyo oo isna qorshe gaara aan u samaynay waayo sidii uu guddoomiyaha gobolka bari uu sheegayey guddoomiyaha gobolku ama gobolku waxaa ku soo baxsan karaa arrimo maxay ahtay marka uu ka jawaabi karo marka waxaanu u qorsheynay si uga jawaabo degmooyinku isma wada leeka oo way kala baaxad wen yihiin marka waxaanu ugu qorsheynay say u kala waawen yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka mid a baarlamaanka puntland wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada ammaankuba ay isha ku hayn doonaan habka loo bixinayo deeqdan war-saxaafadeed baanu qabannay aanu uga degayno dareewalka ilaa maxay tahay guddoomiyaha degmada kan gobolka inuu la socdo aanay arrinkaasi dhicin waxaa kaloo iyana maxay tahay meelo badan ilaa madaxweyne ilaa wasaarad ilaa maxay tahay ba xildhibaano baa ilgaara ku eegaya marka xataa xildhibaanadii baanu howlgelinay xildhibaanadii puntland inay steydyada gobollada ay ka yimaadeen iyadoo kulli ay ka wada mas-uul yihiin puntland inay la socdaan oo ku xisaabtamaan oo ka xisaabiyaan oo ku kormeeraan marka sidii hore way ka duwantahay wey ku talagalay in lagu iskoorgareeyo saxaafadduna ay ilaa meesha laga qaadayo ilaa meesha ay ku dhammaanayso ay dul taagan waa markii ugu horreysay ee dowladda turkigu ay mucaawino ka soo dejiso dekedda magaalada boosaaso taasi oo si toos ah ay dowladda turkigu ugu soo hagaajisay maamulka puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaa inoo haya barqad kaaliye
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo galabta idinka imanaya magaalada hargeysa sagaalkii sanne u dambeeyey waxaa somalilan ka socday kacdoonno akhris iyo qoris buugaag kuwaas oo ku faafay guud ahaan mandaqadda geeska afrika waxaa jira aragtiyo isweydaarsan oo ka soo baxaya kuwaasoo qaarkood aaminsan yihiin nidaamka hadda wax loo qoraa inaanay ahayn nidaam waafaqsan nidaamada kale caalamiga islamarkaana ay u baahan yihiin hubin iyo intaan la daabicin in loo meeldayo halka aragtiyo kaleo ay jiraan oo qaba in wax kastaoo la qoraa aakhirka ay soo baxayaan inta wanaagsani waxaa doodaygala qaybgelaya oo halkan la fadhiya muune axmed cumar oo ah qoraa bugaa qortay waa qoraaga buga baadidoon iyo sidoo kale kun labaad oo gaara bidhaan la yidhaahdo waxaa kaloo ila jooga khadar nuux yuunis oo ka mida saxaafadda ka howlgasha somalilan aan ku bilaaba marka hore muune axmed cumar waad mahadsan tahay barkhad anigu sidaad sheegtay waxaan qoray dhowr buug laba buug waxaana ka mid ahay qorayaasha da-da yar leh ee kacdoonadan la la bilaabmay ayaan odhan karaa ugu horeeyo hargeysa international book fair runtii qoraalkan faraha badan le aad sheegtay yani iminka bugaagta aadka loo qoray aan waxaan ahay dadyoga kasoo horjeeda maadaama ay tayadii marba marka ka dambeysa ay hoos u dhacayso tusaale ahaan bilowgii buugta la qorayay waxaa soo bixi jiray bugaag tayaleh oo wanaagsan oo kooban laakiin iminka waxaad moodaa inay hawada kasii baxayaan ama ay faraha kasii baxayaan taas oo qof kasta waan odhan karo qof kastoo yacni afar bages ku geeyey buu odhanaya waxbaan qoraya waan daabacayaa haye khadar nuux yuunus aad iyo aad baad u mahadsan tahay barkhad anigu waan ka soo horjeedaa fikirka ah sababtoo ah waxaanu doonaynaa iminka in wax la qoro waqtigii qoraalka qoraalka iyo korinta aynu ku jiraa marka wax badan la qoro waxa soo bixi doonaa way kala mirmi doonaa waxa soo bixi doonaa inta wanaagsan taasi oo hadhow raandhiis u noqon doontaa da'yarta dambe waayo dad badan oo isku taxaluujinaya af soomaaligii inay bartaan dabeetna waxay barteen in ay qoraan ama ay akhriyeen inay qoraan doonaya weeyaan maxaa ku jaban haddii qofku intaan waxba qorin la weydiiyo siduu u qoray oo lala eego
waxa horta su-aal baa imanaysa yaa la eegaya yaa danaynaya iminka cid isdanaysaa ma jirtaan qofku isagaa qoranaya buuggiisa qof buu dhibaya odhanaya iga soo yaraya qofkiina wuxuu odhanaya inaanu akhriinba laga yaabaa wuu wanaagsan yahay ugu soo qorayaa waayimuna haddii aanay jirin guddi ama golo dhexe oo u xil saaran in la tifaftiro ama la eego waxa la qoray intaan la daabicin doodaada ah waa in lala eegaa halkay haysataa marka halka aad sheegta unbay haysataayo waxa weeyaan waxa muhiima horta meesha waxaa ka maqan barkado kaalintii dowladda oo dowladda ay ahayd marka hore inay iyadu xukunto ay kaantarasho marka labaad madbacadaha iyo qolinka wax daabacaya ay ahayd inay wax xukumaan oo ay bugaagta kala reebaan oo ay tafatiraan oo ay guddi sameeyaan labadii midna ma joogto kaalintoodii baa meesha ka maqan markaanu doodeed waxay tahay un imika yani intan imikaa la dhow yahee intaan intan ayna kasii badan oo aan dariiqiiba leexan oo aan aynan halaagminba in imika la sameeyo intii wax badan laga fikir laha in la dhiirigeliyo qoraal badan in imika waqtigeedii la taagan yahay xilligii la samayn lahaa in la kala saaro buugtii in la tafatiro in gudiyadaa la sameeyo dowlad hadday noqoto iyo dad madax banaan hadday noqotoba buugtan faraha badan oo la qoro waxaa ka muhiimsan shan buug oo taya leh oo anfaca jiilka soo socda in la qoro ayaa ka muhiimsan waymuna waxaa jira had iyo jeer waxaa la yidhaha soomaalidu waa dad hadal waa bulsho oral society oo had iyo jeer hadal bay isugu gudbisaa kacdoonada bilaabmay in wax la qoro oo wax la akhriyo gaar ahaan somalilan sagaalkii sanne u dambeeyey tan iyo markii la bilaabay bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa waxbaa la qorayay in laga gudbo marxaladdii ahayd in la hadlo oo loo bedelo in wax la qoro taasi miyaanahan muhiimadda weyn aada iyo aad muhiimada anu barkado taa kama soo horjeedo waa arin aad loogu farxo in maanta wax la qorayo buugtii fara badan tahay maktabada la sameynayo libraries fara badan ay jiraan een, ee, maktabadii kuwii wax meesha lihii wax lagu iibinayo buugaag fara badan la keeniyo waa arin aad u farxad badan oo markii hore dee dhowr sano ka hor toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor dee miyey- may jirinba oo buugta way koobnaayeen waa arin aad u farxad badan laakiin dhinaca kale waa arin saameynteeda leh oo haddii ay aad u farabataan wixii tayada liita ee la qoraya maadaama aynu nahayn dad een, iminkuun akhriskii lasoo qabsanaya oo akhriskii aynu dhiirigelinayn online buugtii ha la akhristo haddii ay barkadoo farabataan buugtii bilaa tayadii oo qof aad marka horeba iminka aad akhriskii jeclaysiinaysood leedahay bal akhri bugaagtan soomaaliga akhri hadduu la kulmo buug aan dhinacu haysta aan u jirin dee maynaan odhan karin dhinaca kalena akhriskii innagaaba dadkii nacsiinayna markaynu qoraal fiican ilan qofkii waxaad akhris ku dhiilin- dhiirigelin kartaa marka buug taya leh ay jiraan sheekooyin fiican markuu helayo buugaag taarikh ka hadlayso wanaagsan markuu helayo si fiican u safatiran dhinac kasta oo uu qofkii doono markuu ka helo buug wanaagsan halkii buugaag yaacaysaa intay soo gasho uu qofkii akhriskii ka niyad jabi lahaa marka waa arrin wanaagsan qoraalkii wuu bilaabmay waa arrin fiican laakiin dhinaca kalena tayadiina inay barbar socoto ayaa aad u muhiima qodobkaasi aad iyo aad buu u muhiim khadar nuux yunis markaad leedahay waxaynu u baahan nahay in wax walba la qoro inta wanaagsan iyadaa soo bixi doonta dad badan baa qaba wixii la akhriyaa la qoraa ma ku muuqata adiga caqabadaas way muuqataa laakiin qof kasta oo wax akhriya marka uu soo saarayo weeyaan buug ama uu wax qorayo weeyaan qof aan waxba akhriyin iminka way yartahay inuu wax qoro qofku markuu wax yar akhriyo haba yaraato waxa uu akhriyey ayuu is idhahdaa waxbaa maskaxdaadii ku dhacay buug soo saar taasina waxa waa lagu dhiiri gelinayaa uun maadaama berri markuu ka- koowaad qoro berri uu soo saarayaa mid buug fiican oo bulshada wax een, u taraya way jiraan dad badan oo aqoontii leh oo looloo tegi karayo miyaanay qurux badnayn inta waxii la qoro aan daabacad loo dirin loola tago si loola eego Een, way wanaagsan tahay in loola eego oo loola tago laakiin een, waqtiyada qaarkood ee, dadkii eegi lahaa ama dib u habeyn lahaa haleel iyo waqti ma jiro Een, ama guddi dee u xil saaran oo waxaasoo dhan dhammaystiraysa laakiin waxa wanaagsan oo muhiimaddu ay tahay in horta lasoo saaro buugaag muna marka tayada laga hadlayo aad leedahay tayadii waa ina wanaagsanaataa tayaduna way liidataa maxaad qawadsan tahay meeqaam nooc maabaad ku cabiraysaa tayada een, waxaan ku cabirayaa tusaale ahaan sheekaan akhrinayaa ama novel ayaan akhrinayaa fiction waxa weeyaan sheekadaasi in ay isaamayso oo yacni qaabka farshaxanka loo qoray siday u qoran tahay qisada ay xambaarsan tahay laakiin haddii qiso aan sheeko aan akhrinayo laakiin dhinacay ka socoto aan fahmi waayo ama ay jahwareer ugu rido marka tayada aan jeedaa waxa weeyaan waa in qofka marka ugu horeysa yacni laga caawiyo qorxintii sheekada mar labaadna ta meesha taale oo ta ugu muhiimsanaa af soomaaligii waxaad arkaysaa qof wax qoraya oo xarfiyo labilaabma khaldaya oo joogsiga khaldaya oo halkii eh, capital letterki khaldaya oo ka magacyada qaarna u ku qoraya af ingiriisi taasoo runtii foolxumo badan ku keenaysa wixii aad akhriyeysa markaanu tayada aan qabadsanahay waa taas haddii buuggii sidaa u qurux badnaado wuu isaameynaya laakiin buuggii haddii waxyaabahaasoo dhan ay ka maqan yihiin inuu isaameeyo iska daaya anigiibaa dib isku weydiinaya waqtigaan geliya akhriskiisa haye khadar een horta haddii ay jirtaba in uu qofku dee qurxintii af soomaaliga aan u garanayn ama een, habeyntiis iyo buuggii siduu u qurxin lahaa Een, taasi waxa weeyaan tahadhow wuu ka sixi doono maadaama uu iminka badka iskeeno markii hore qofku haddii aanu waxba keenin bulshada soo dha- soo- wax soo saar u keenin oon odhan de waxaana soo saara oon lala eegin oon la odhan de waad eh, ama la gorfayn ama aan la naqdiyin oon la odhan waxaasaad ku xun tahay buuggaagu ku xun yahay dee ma soo saarayo wax wanaagsan hadhow mana baranayo oo kuma kalifaysa inuu barto qurxintii iyo xarfii labilaamayey laakiin wuxuu baranayaa oo uu qurxintii baranayaa marka uu arko inay bulshadii naqdiyayso wixii hore uu qoray ma laga yaabaa dhaliilaha muuna iyo dadka la aragtida hays- ay qabaanee u muuqda ee ah in taya la'aan wax lagu daabacayo inay qayb ka tahay qofkii oo xiisaynaya in la yidhaahdo waa qoraa hebel oo iyadoon isagoon cidna waxba ka talagelin cidna waxba weydiin kula degdegaya daabacad ismalhiyaano laakiin waxaan isleeyahay mi- arrin kale ay muuqato oo ah inuu qofkani isleeyahay een, malaha maanta bulshadaadaad wax tari kartaa haddii aad wax u qorto akhriskii dee qof baad ka noqon kartaa akhriskii iyo qoristii soo kordhiyey laakiin ismalihi taa ah in uu qofku dee way jirtaan dad magac doonaya oo inay buuq qoraan doonaya laakiin uma badna oo dee dhaleecaynta ama eedda lama wada saari karo kuwa ah haddiiba dhaliiluhu ay muuqdaan sidee loo sixi karaa aan ku horeeya muune axmed cumar een, waxaa loo sixi karaa inta maanta aqoon-yahan ee aqoon u leh weliba akhriska iyo qoraalka iyo af soomaaliga iyo suugaanta ee m- joogta wadanka ama ka maqanba wayna joogaan dad aqoonteedii leh laakiin way kala firiirsan yihiin maaha dad isku duuban inay maanta u soo jeedsadaan oo ay dhaliishan ay u muuqato oo ay isku xilqaamaan siday wax uga qaban lahaayeen gaar ahaan qorayaasha waaweyn ee buugta badan qoray waxaan le waxa la taagay waqtigii la kala saari lahaa waqtigii wax la tafatiri lahaa waqtigii loo meeldayi lahaa waayo mustaqbal baynu ka hadlaynaa inay qolooyinkaas horta isku yimaadaan oo ay xalka keenaan kadib dowladda ay kala tashadaan hadday dowladda iyagu ku bushkareeyaan waxa weeyaan dowladdu waxaan filayaa inay qabanayso laakiin qolada koowaad ee xilka koowaad uu saarayin waxa weeyaan qofkii aqoonta u lahaa oo daawanaya wixii uu aqoonta u lahaa oo lagu ciyaarayo taas baan halkaas baa xalka ku jira
waan la qabaa arrinkaa muuna ah inay dadkii aqoon-yahanka ahaayee dee yaqaanay soomaaliga iyo xabqoraalkiiba in ay qayb ku yeeshaan oo ay soo dhex galaan dadkan wax qoraya yaryar aanay dhiirigeliyaan laakiin taasi yaanay noqonin in ay yidhaahdaan adigu qoraalkaagaa xun ama buuggaagaa xun ama uma qalmo in bulshada loo soo bandhigo taasi waxay fadhiisinaysaa qoraalkii aynu doonaynay laakiin waa inay yidhaahdaan halkan ka soo hagaaji oo ay saxaan oo iskarab taagaan taa waan la qabaa dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhan barnaamijka dooda gaaban oo idinka iminaya magaalada hargeysa waxaa kala qayb geliyay muune axmed cumar oo ah qoraaga bugaagta baadidoon iyo gaarabidhaan iyo sidoo kale khadar noox yoonis oo ka mid a warbaahinta ama saxafiyiinta ka howlgala magaalada hargeysa waan igoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya asalaamullahi calaykum
aad buu u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kula inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maamulka madaxweyne barack obama ayaa toddobaadkan sheegay in maraykanku uu ku kalsoon yahay in dalka ruushka uu ka dambeeyey iimaylo ay siyaasiyiin maraykanahi lahaayeen oo la jabsaday si loo farageliyo hannaanka doorashada ee dalka eeddani waa tii u dembaysay eedda ay labada dal isweydaarsanayeen xilliyadii dambe toddobaadyadii la soo dhaafay labada dal waxay ka kala baxeen heshiisyo ay qayb ka ahaayeen haddaba xiisaddan soo kordhay in arrintani ay keeni karto in dagaalkii qaboobaa uu mar kale soo noqda ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo ku sugan magaalada colombus ee dalka maraykanka
issahm waagaanu hadda bilowday muddo hadduu un qarxay mowgiyo soo caanbaxay mowgiyo muddo waa soo jiitamayey in hadda khilaafkaanu aada usoo baxana waxaa saldhig u ahaa dhacdooyinkii ukraine oo ruushku qabsaday eastiga dalka ukraine dalkii la oran jiray markii dambena uu sheegtay crimea oo ahay dalkaas ka mid ahayd iyo dhaqamadii ay ula dhaqmeen dadka westiga ah iyo maraykanku oo ay sameeyeen cunaqabateena ay ku soo rogeen sanctions ay ku soo rogeen badeecooyinkii iyo ganacsigii ruushka oo muddo soo jiitamayey ruushkao taa ka xumaaday oo markii dambe ku andacooday yani xaqdaray ahayd iyo cunaqabateyn ayana la saaray dad ruushka u dhashay oo tais iyo xiriiradii dhow la lahaa kremlinka waxa ayana sii najixiyey oo ama khilaafkan sii huriyey habdhaqankii ay labada dal ula kala dhaqmayeen kooxaha ku diriraya syria oo aan la isla fahmin yaa xagjir ah ama yaa muxaafid ah taasuna isfahamdarray keentay marka waxay ku soo aaday maraykanka oo runtii aad moodid in uu rabay inuu culays weyn ku abuuro dalka ruushka si mushkiladaas weyn oo middle eastiga ah loo soo afjaro iyo ruushku aad moodid inuu usa ka bixinin khadka siyaasiga ah ee dunida marka syriana ay ahayd meesha keliya oo middle eastiga uu ka joogay marka inuu ku adkaystay taageeridda xukuumadda asad waan gartay maraykanku muxuu sal uga dhigay heshiiska ku saabsan arrimaha suuriya ee uu ka baxay
wuxuu sal uga dhigay actually waxaa heshiiskii markii la gaaray oo john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka ay galeen waxaa heshiisku ahaa in ruushku dalbaday in security councilka la keeno si loo abruurgareeyo heshiis weyn oo dunidao dhan ka qayb qaadanaysa uu noqdo fulintiisa markhaatina loo noqdo waxyaabihii lagu heshiiyey ruushku wuxuu dalbaday marka yacni in dukumentigii lagu heshiiyey oo dhabta ahaa oo draftiga labada dhinac midba midka kale soo draft galaysa meelaha uu raba inaan la duqayn iyo meelaha la raba in la brodat gareeyo in la keeno security councilka maraykankuna marka muddu ka cagajiidayay waana diiday isagoo ku andacoonaya waxay leedahay secrecy yani security issues bay leedahay oo lama soo bandhigi karo maxaa yeelay dhinacyada diriraya ruuxoodii baan las- laysla waafaqsanayn oo ruushka iyo maraykanku ruushka qola uu haysta xagjir inay tahay maraykanku inuusu haysan baa dhici karta taasaa marka waxay keentay eh, markii maraykanku ka cagajiiday eh, si unilateral ah u rabay maraykanku in ay labadooda u galaan heshiiskaasoo ay u kala qaataan positionskooda yani strikeska iyo garaacidda diyaaradaha loo joojiyo ruushkuna markuu diiday marka maraykankii waa ka noqday heshiiskaas oo isagoo ku eedeeyey ruushku inuusan daacad ka ahayn wadahadallada dhabta ah la raba in lagu soo afjaro mushkiladaas iyo meelaha eh, iyo dukayntii oo sii socotay oo eh, alebo magaalada la yidhaaho uu aada ruushku u duqeeyey markii dambena maraykanka ruuxiisa uu duqeeyey meelo ay joogeen eh, ciidamada eh, siryaanka inkastoo ru- ruu- maraykanku uu leeyahay waxay ahayd arrin khalad ah oo runtii dhacday bay ahayd marka positionskaasaa la kala qaatay waan gartay taa beddelkeeda ruushkuna wuxuu ka baxay heshiiskii eh, maadada plutoniumka ee laga sameeyo hubka wax xukumaada muxuu sabab uga dhigay isaguna Eh, ruushka wuxuu uga dhigay hadee eh, haddii markii heshiiskii laisla garan waayey eh, syria sida loo abrooj garaynayo oo oo loo kala qaadanayo hadde marka khatartiibaa sii korodhay oo cadaawadii labada dal eh, yacni focal pointiga meesha xudunta mushkulada u ah oo hubab waaweynna laysku garaacayo xoogag badanna ay joogaan eh, de deterrent weeye haddii heshiiskii laga baxay waxa weye maraykanku wuxuu doo- sam- wuxuu samayn karo ruushku ma garan karo ma wuxuu samayn doonaa yani ciidamayn xoog leh ma wuxuu samayn doonaa hoogo cajaa'ib u gelin doonaa dhanka kalena gudaha maraykanka ruuxiisa waxaa ka socda eh, nimankan hawkiska la yidhaaho oo yani xagga xoogga iyo aaminsan in wax lagu maqoniyo john mccain iyo eh, senator Gra- graham Gra- graham eh, ay ka mid yihiin waxay qabaan eh, in real deal yani yani si raganimo leh in in loo wajaho arrintaas marka marka mara ruushku waa ku waa wuxuu sameeyey marka wuxuu yidhi heshiisyadii aynu galay two thousandkii oo ahaa in la yareeyo eh, hubkan eh, gu- gumaadka in waa ka baxan heshiiskaas isagoo ku sifeeyey maraykanka oo- iyo wastigoo muujiyey weji dagaal iyo weji cusub oo oo- oo conflict ah yani marka deterrent inay u qaataan yani in in haddi waxa hubkaas marka waa awood weyn oo loo baahan yahay in laiskaga difaaco Waan gartay. waan gartay dadka qaar ayaa waxay leeyihiin waxaa soo muuqda wejigii eh, dagaalkii qaboobaa weli heerkaa ma la gaadhay Eh, way ku socotaa oo waxay ugu socotaa eh, markii ninetiyadii ruushku burburay eh, waxaa dunidu runtii euphoria wax la yidhaaho oo wax farxad iyo iyo haddana eh, shaki aan la ogeyn meeluu ku dhammaan doono laakiin farxad ahayd oo ahayd adduunku inuu hal meel u wada jeensan doono democratization eh, market yani econo- yani dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo democratizationka iyo inay inay hana qaadi doonto Eh, em, sagaashamaadkii marka saasay ahayd Eh, laakiin marka ruushku mudduu ku qaasa ruushkan ruuxiisu is ogeyn positionkiisu waxa uu yahay maxaa yeele burbur baa ku socday marka mudduu ad mooday xoogaa inuu la jaan qaaday wastiga oo haddana dee dhaqanka labadan wastiga iyo iyo- iyo- iyo reer barigu mar kastaba diiniyan iyo fikriyanba iyo iyo socially dad mar kasta kala duwanaansho lahaa meel codda marka square oneka in lagu noqday oo ruushkuna hadda uu xoogaa xoogaystay eh, cabsidii uu ka qabay burburkiisu intuu hoos gaari karana uu hadda ka kabtay aad moodo ruushku inuu kor u socdo hadda marka waan isleeyahay eh, way sii waa sii xoogaysan doontaa yani cold work waa isleeyahay dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta kaga hadalnay ismaandhaafka u dhexeeya dalalka maraykanka iyo ruushka oo sare u kacay intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheer iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhegeysaneysaan v o a washington bal haatanna qodob ka mid a qodobadayna wararka ugu waaweynaa jaamac buule aad ayaad u mahadsan tahay sahra dowladda bakistan ayaa aada loogu dhaleeceeyey sharciga ay ku soo rogtay mid ka mid ah wariyaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda ah iyo wariyaha cyral almedia ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in loo sheegay islamarkaana lagu wargeliyey inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka xanimaadan lagu riday dadkan aan ka dhoofi karin oo lagu soo daray wariyahan dalka bakistan ayaa almaadi waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa dalxiiska ay isaga iyo reerkiisa horey u qorsheeyeen oo ay ku tegi lahaayeen magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta xayraadan ayaa ka dambeysay maqaal uu zaral almiyani ku qoray wargeyska down ee afka ingiriiska ku soo baxo lixdii bishan warbixintan uu ku saabsanayd isdhammaandhaaf dhex yiilay wasiirka koowaad ee dalka nawaas shariif iyo madaxa sirdoonka ruswan akhtar faahfaahin wargeyska qoray ayaa sheegaysa in madaxa sirdoonka ay madax aan ciidan ahayn ay u sheegeen in uu tilaabo ka qaado xoogaga ka soo horjeeday indiya iyo afbakistan ee saldhigyada ku leh dalka bakistan waa tahay jaamaco bal dhankii heesahana haatan aan jaleecno adiga ayaan dhankaaga usoo riixaya maxaad noo haysaa waxaan inoo hayaa saaxiib iyo codkii baxsanaa ee hodan afro qalbiyo wixii xunba kabanax macaan laan ubaxla iilax iilux isagaa iga mudan inaan tix ka tiriyaa jacaylkan uu wax iyo hodan afrika dhegeystayaal ayaa waxaan ka helay saad ula dhacday dhegtaada wax kale xataa ma maqlaysa intay socotay sahroy waa heesaha ku cusub hanaanka heesaha loo sameeya ee soomaaliya marka aad ayaan u jeclaystay codka macaan iyo weliba miraha heestani dhegeystayaal waa tahay gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenii fiidnimo waa jaamac buulo jaamac iyo sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno heeskaasi iyo codka hodan afrika ayaan idinkaga tegaynaa
shaqeenu waa